barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta af soomaaliga ee idaacadda v o a oo aad ka dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban iyo hirarka efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan v o a somaly com
duhur wanaagsan dhegaystayaal waa maalin khamiisa waana sagaal iyo tobanka bisha oktoobar sanadka labada kun iyo toddobiyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa halkan idinkaga daadihinaya jacfar kukaay iyo anigoo ah jaamac buulla jaamac
qodobada ah aad ku dhegaysan doontaan idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa ka mid a warbixin ka hadlaysa dhallinyarada magaalada boosaaso oo maalinta jimcaha u dalxiis taga bowr magaalada dacalkeeda ku taalla haddaba maxay halkaasi ku arkaan qofka markuu yani meesha imaado wuxuu dareemayaa jawi degan iyo yani inuu xaaladiisa yani wax iska bedesho uu fahmaysto qofka haddii qof kale calu yimaado inay murugahaysoo kale uu dareemo hadduu meeshaan imaado wuxuu dareemayaa jawi caadi oo degan yani qofka hadduu imaado dalxiis iyo magaalada iska daawanayo ayuu wax ka fahmaya waxaa kale oo aad maqli doontaan waraysi ku saabsan xaaladda qaar ka mid ah dhallinyarada ee xoolahooda abaarta ku saamaysay oo uu soo hayaamay magaalooyinka waxay ku madadaashaan ma jirta adeer waxaa ugu badan qura ay ku madadaashaan waa kubad kubaddana dee waxaa ciyaara waa la garanaya waa intii magaalada hore u joogtay waxaa loo baahan yahay markaa dhallinyarada kale ee ee xooluhu ka dhammaadeen magaalada kusoo xerootay iyana si weyn waxay ugu baahan yihiin madadaalo maadaama ayna la qabsan karin dhallinyaradii hore magaalada u joogtay kaalimihii heesaha ayaanan ka marnaan doonin barnaamijka
sidoo kale waxaad maqli doontaan xubintii ciyaaraha iyo qodobo kale marka horese warkii dunida goobtii uu qaraxa ka dhacay sabtidii lasoo dhaafay ee magaalada muqdisho ayaa waxaa laga helay meydad hor leh hase ahaatee meydadkan ayaan tira ahaan loo sheegin maadaama aysan ahayn meydad jir ishaysta oo iyagu ahaa cadcad kala go-an dhinaca kale goobta waxaa maanta gaaray mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka gobolka iyo saraakiil ka socotay midooda yurub guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho taabid cabdi maxamed oo goobta ka hadlay ayaa shaaciyey in isgoyska soobe magaca laga bedelay looguna magacdaray afar iyo tobanka oktoobar oo ah maalintii uu xasuuqu dhacay midooda yurub wuxuu sheegay in ay boqol kun oo dollar oo lacagta yuuraha aan ku celiya halkaase midooda yurub waxa uu sheegay in ay boqol kun oo lacagta yuuraha ay ugu deeqeen waxqabadka dadkii qaraxaas ku waxyeeloobay
wasaaradda difaaca afghanistan ayaa sheegtay in askar aan ka yarayn saddex iyo afartan ay maanta geeriyoodeen kadib markii dagaalyahanada daalibaan ay xero taraareen fariisin ay ku lahaayeen koonfurta dalkaasi sagaal askari oo kale ayaa ku dhaawacantay weerarkan oo aroornimadii hore ee saaka ka dhacay saldhig ku yaala qandahaar waxaana ah weli la la'yahay lix askari wasaaraddu waxa ay sheegtay in lix ka mida maleeshiyada daalibaan ay iyaguna halkaasi ku naf waayeen bayaan uu ururka daalibaan ku sheegtay mas-uuliyadda weerarkan ayuu ku xusay in uu halkaasi ku dilay lixdan askari weerarkan ayaa ku bilowday qarax lagu fuliyey baabuur miinaysan waxaana gudaha u galay fariisinka koox kaloo hubaysan oo rasaas bilaabay waa weerarkii saddexaad oo dad badani lagu laayay oo daalibaan toddobaadkan ay ku qaadaan xarumo ciidamadu ay leeyihiin oo afghanistaan ku yaala dhammaantoodna isku qaab ayaa loo fuliyey dagaal ka dhacay talaadadii goob ciidamada lagu tababaro oo ku taalla bariga dalkaasi iyo weerar kale oo isla maalintaasi dhacay ayaa waxaa ku geeriyooday laba iyo konton ruux dhowr wanaagsan dhegaystayaal halka aad wararkaasi kala socotaana waa idaacadda v o a oo si toosa washington idinkaga imanaysa dhallinyarada soomaalida ayaa la tilmaamaa inay yihiin kuwo tira ahaan ugu badan bulshada waxaana kooban goobaha ay ka helaan amaba ay ku helaan madadaalo ku filan hase yeeshee waxaa jira deegaano qurxoon iyo cimilo dalxiiska ku habboon oo dalka ku yaala dhallinyarada magaalada boosaaso ayaa muddooyinkii u dambeeyey dalxiis ahaan u taga buur magaalada dacalkeeda ku taalla iyagoo goobtaasi isugu yimaada islamarkaana ku wadaaga sheekooyin kala duwan wariyaha v o eda yuusuf maxamuud yuusuf ayaa booqday goobtaasi islamarkaana la sheekaystay qaar ka mid a dhallinyarada halkan waa buur ka mid ah ee buuraha ku yaala magaalada boosaaso gaar ahaan goob ay dadku usoo dalxiis tagaan inaad soo korto waa wax adag gaari ma wadano waxa uga nimi dalcadda hoosteeda dadweyne kala duwan baa jooga buurtan waxaa la yidhaahdaa buurta jacali waxaa isku dayi doonaa hadda waa koray alxamdulilah rabbilcaalamiin qaar ka mid a dadweynaha inaan la hadlo bismillaah magacayga waa abukar haada aadan halkan waxaan u imaaday dalxiis in macnaha dadkan dareenka la wadaago jimco kastana halkan waa imaanaa anigoo soo gaarna macnaha maalint maalmaha kale shaqaa waa la shaqeeya laakiin maalmahan jimcoo kale waxaad iskaga soo aadaa xeelsa soo aadaa buurta
magaca aniga khadar baa la yidhaha khadar maxamed ay khadar halkan bal iga warran halkan ba halkan maxaa loo imaadaa waxaa weye waa barashaa loo imaadaa halkan Haye.
Eh, dhallinyarada waa isku barato Haye.
haa buurta jacaylka Haye.
dee la- la- dad badan ba hadda isku barta oo ku aqal galayba ilaa iyo maqribkii laga gaarayna halkan baan ku sheekaysanayna adhoodina oo meelahayna kale iska gelaynaa waa kaa buurta dadka markay yimaadaan oo kale ee marka laga yimaado lamaanaha isjecel oo kale qaabka kale oo loo yimaado ma jira
qaab kaloo dalxiis somaa dad aday oo aan is oqoon xataa halkan waa isku bartaan dalxiis adag waa loo imaadaa hadda dad oo iska socdo way jiraan xitaa ciyaal baa iska soo goro xataa hablo la qabaa iska soo goro dee waa nin walba akhtiyaar buu kusoo goro arda idana waqti lumis ay tahay waa iska meel dalxiis
magacii waa cabdullahi abuukar cumar xaggee joogtaa waxaan joognaa buuraha buurahan waxaan iskaga imaanaa baashaal iyo dumaashaad intaas oon niida ku dhisayno een, leer hawo caadi ahayn waa qaadanaynaa macnaha gabdhaha iyo gabdho badan waa soo qayb galayaan laakiin gaar ahaan waxaan leeyahay anigu sideedaba gabdhaha ma xiiseeya micnaha inta kale dhan waa shaqeeyaa jaanis ma hayo micnaha maanta ayaa alla kusoo baxay anaga leertaaba cabaya micnaha waa fahma micnaha qorshahaas Marag-
buurtan waxaa loo soo fuulaa damaashaad iyo baashaal ma fahamtid marka de waa iska garan karta adiga waxaa lagu sheemooday baa tahay dadkan waa kuwaas waa iska baashaalayin habeenkii halkan waaba meel cidla ah weye waa saxraa lama degaan weye dadka dhan waa ka yaacayaan marka see uloo jeedaa habeen ba imaan saaxib jimcihii lagama dega meesha oga waa lasiga cawiya waa lasiga fiidsadaa oga ilaa maqrab maqrab ma laga soo baxda aduu leeyahay oga halkan ma dadka eh, barakacyaasha oo kale ah keliya miyaa yimaada mise waa laisugu jiraa maya ee waxay yimaadaa dadka maga- magaalada boostaas oo dhan ku nool bay- baa yimaadaa barkayaasha waa laga badan yahay oga Eh, horey baa usii soconaynaa meel halkaasa eh, waxay la socdaa mid ka mid a dhallinyarada Eh, jimcaalow eh, dadka halkaasi ku tuusan yihiin maxay qabanayaan yuusuf oo runtii maalinka jimcaha halkan waxaa loo yimaadaa sida uu dhallinyarada horey u sheegeen dalxiis meesha tan waa goob loosoo dalxiis tega marka waxaa jira rag majaajilooyin ay wax ku sameeya marka dadkaasi meesha tuhunsanoo arkaysa waxaa macquula majaajilooyinkii iyo wixii micnaha ay soo bandhigayeen in la daawanayo buuqa ama micnaha sawaxanka meesha ka dhacaya waa noocaasi iyo buuxbuux marka ay dhallinyaradan leeyihiin halkan waa loo dalxiis tagaa eh, ma lahan goobihii dhirta ma lahan goobihii biyaha dalxiiska ah waa buur cidla ah oo ay dhagaxun ay ka buuxaan Eh, marka jimcaale dalxiiskaas muxuu noqonayaa marka Eh, saaxiib waa sidii horey micnaha ee dhallinyarada ay kuugu sheegeen meeshan hawo qabow iyo waxay leedahay jawi degan Eh, waa meel laisku ballansado sidaa daraaddeed yaa loo yimaadaa meesha maalin walba saasaa loo yimaadaa oo jimco ah Eh, way tahay eh, qaybo ka mid ah eh, weli waxaan ku guda jirnaa eh, goobta loo dalxiis tago ee buuraha magaalada boosaaso laba dhallinyaro ah oo halkaas taagan Eh, magacaaga ii sheeg nuur mustafa ismaan Haye, eh, nuurow eh, halkan maxaa u timi dalxiis Haye, waa aad oo maanaa damaashaad waa jumca maalin jumco jumcadii keli baa meeshaan lagu kulmaa meelaha kale maalintii kale waa telefoon keliya loola xiriiraa laakiin jumcadii meeshaan buurta jacaylka baa ladhahaa marar qaar waa dadkii oo maanta alxamdulilah oo iyaga is- oo kalsoon isku qabaan dadka kale meesha ma imaadaan halkaa keliya ku kulmaan waa dadka kale waa meelaha qaar bay tagaan mid waxaa jirta oo biyo kulul lahaa jirta oo la aado oo damaashaad loo aado iyo meelaha qaar la jiro jirta oo damaashaad loo magacaaba eh?
raqiis cabdulaahi ciise Haye, bal halkan maxaad ka fahmaysaa marka dalxiis ahaan marka u timaadeen la oranayo fahmaysi qofka markuu yacni meesha imaado wuxuu dareemayaa jawi degan iyo yacni inuu xaaladiisa yacni wax iska bedesho uu fahmaysto qofka haddii qof kale calu yimaado inay murugahaysoo kale uu dareemo hadduu meeshaan imaado wuxuu dareemayaa jawi caadi oo degan yacni qofka hadduu imaado dalxiis iyo magaalada iska daawanayo ayuu wax ka fahmayaa Waxaa sidaa Eh, waayahay waxaan rabaa inaan ku weydiiyo markii lasoo korayay dhib bay tahay in lasoo koro Eh, qaab nacay usoo kordhay ya sida caadiga ah, yacni haddii soo kor dhibkeeda waxaa ku hilmaamaysaa markaa meesha soo korto meeshaas sidaas ku hilmaamaysaa wax dhibaataa ma dareemaysid
Dayman Cali.
Haye, dheemanay halkan baa timi bal ka waran halkan halkan waa shidanta waa caadawe magaalada jawigu uu degan yahaa laag fuulitaankii lasku haystaa dee qaab noocey usoo fuusha marka waa buur dheer ee, bal markii lasoo koraayo waa dhib haa haa waa silac badantaa caad ilaah baanu fududeeyo ma markii ugu horreysa halka timaada mise waa mar kale may waa ii horeysaa ii koowe maxaa lagugu sheegay marka intaadan imaan caad wallaahi geedka jecelkaa la dhahaa ee halkan waa ka sii daadegaynaa anigii dhalinyaro kale oo xaafadda halkan degan oo ila socday soo koridda iyo soo koridda iyo degidda isku mid maaha waa garanaysaan dhegaystayaal buur qaabka loo koro iyo qaabka looga soo dego ee degidda ayaa fudud oo goobtii guryaha la aadayo hadda waa sii degnay waa anigoo ah yuusuf maxamuud yuusuf barnaamijka dhallinyarada idaacadda v o e boosaaso
duhur wanaagsan dhegaystayaal mar kale halkaad nagala socotaana waa v o a kadib abaar xoogan oo muddooyinkii u dambeeyey saamaysay deegaanada soomaalida islamarkaana keentay inay ku xuulo waayaan dad badan oo xoolo dhaqataa ayaa keentay in qaar ka mid a dhallinyaradii xoolahaasi gacanta ku haysay ay u soo hayaamaan magaalooyinka u dhow dhow wariyaha v o eda ee laascaanood cabdikariin olol oo dhowaan socdaal ku tegay degmada ali caddeeye oo ka tirsan gobolka sool ayaa la kulmay qaar ka mid a dhallinyaradaas islamarkaana ka waraystay guud ahaan deegaanada gobolka sool ku yaala ayaa waxaa dhallinyaro fara badan ay ku soo xaroodeen xilliga xooluhu ay ka dhammaadeen haddaba dhallinyarada iyagu horey u soo joogtay deegaanada gobolka sool qaar ka mid a deegaanka adhacaddeeye oo aan dhowaantani booqanay ayaan waxaan kula kulannay dhallinyaro kala duwan waxayna nooga warrameen dhallinyarada iyo sida ay deegaankaasi waxyaabaha ay helaan ka mid a dhallinyarada degmada adhacaddeeye magacaagadoo ku bilaabay bulaxda iga warranta adhacaddeeye iyo dhallinyarada iyo bal iiga sheeke
bismillahi raxmaan raxiim magacaygu waa cabdiwaxid maxaad geelle Een, dhallinyarada ku nool degmada adhacadee waa xa- aad ayay u fara badan tahay waxaa kaloo kusoo biiray sidii hore een, dhallinyaradii hore waxaa kusoo biiray dhallinyaro kale oo ah dadkii xooluhu ay ka dhammaadeen Een, dhallinyarada adhacadeeyo joogtaa waxa ay u baahan yihiin waxyaalo badan baa ka dhiman waxaa ka mid ah een, waxbarashadii volunteriga ahayd Een, waxaa ka mid ah een, waxyaalo kale oo ay ku madadaashaan sida kubaddii oo kale sida giimkii oo kale waxay u baahan yihiin waxqabad badan iyo in taakulo badan loo- loo geeyo ka hor dhallinyaradu een, maxay qabtaana maadaama aad sheegtay in dhallinyaradii hore u joogtay een, adha caddeeye kuwo kaloo fara badanna ay yimaadeen oo xooluhu ay ka dhammaadeen bal siday u madadaashaan waxaad ii sheegtay inaad geymkii iyo waxbarasho bilaasha intaaba loo baahan yahay bal ka warrama waxay ku madadaashaan ma jirto hadir waxaa ugu badan qura ay ku madadaashaan waa kubad kubaddana dee waxaa ciyaara waa la garanayaa waa intii magaalada hore u joogtay Een, waxaa loo baahan yahay markaa dhallinyarada kale ee ee xooluhu ka dhammaadeen magaalada kusoo xirootay iyana si weyn waxay ugu baahan yihiin madadaalo maadaama ayna la qabsan karin dhallinyaradii hore magaalada u joogtay xaggii kubaddii iyo xaggii kaleba waxay u baahan yihiin taakulo buuxda in la siiyo waa garta oo tababara loo fidiyo oo ay helaan een, goob ay waxbarasho bilaasha ka helaan haa inay goob ay waxbarasho bilaash ka helaan sidoo kale waxbarashadii een, qalinka iyo tii gacantaba labadaba way u baahan yihiin Een, dee in waxbarasho bilaashana loo furo tababaro gaara oo ay la kula jaanqaadi karaan dhallinyarada kalena in loo fidiyo loo furo magacaygu waa een, sayid cilmi aadan een, sida een, saaxiibkay sheegay waxa weeye dhallinyaradu een, een, wax camalay ya- haystaa haba yaraatee ma jirto Een, waxa weeye een, een, ta- waxa dad kusoo biirtay dhalinyaro fara badan ayaa kusoo biirtay deegaanka degmada adhacadeeye waxa weeye een, waxay u baahan yihiin madadaalo fara badan iyo waxyaalo fara badan oo loo soo kordhiyo ayay doonayaan bal ka waran hadda markaad eegtaan oo kale een, dhallinyaradiina hore u sii joogtay een, waxyaabaha ugu badan ee caqabadaha een, een, idin haysta maxaa ka mid ah Wax- een, kubadda waxa weeye garoomo een, male degmadu male waxa weeye een, in yarbaa in yarbaa een, hal garoon bay leedahay halka garoonnama hagaajisna Een, dad far- dad- dad- dhallinyaro fara badan oo kusoo biirtay oo ka mid ah dadkii qaxoontiga ay xooluhu ka dhammaadeen waa garteen dhallinyarada oo kale wax shaqaana ma jiraan oo aad ka shaqaysaan ama shaqooyin ay qabtaan oo ay ka xoogsadaan may ma jirto wax shaqa ay qabsadaan ma jirto waayo waa degmo waa degmay way yar weliba ku yar marka waxa weeye wax shaqa ay qabtaan haba yaraatee ma jirto bismillaah magacaygu waa ciise cabdiraxmaan cabdulaahi Een, waxaan ka mid ahay dhallinyarta ku nool degmada adha caddeeye Een, hore u soo joogtay Een, haddii aan ka hadlo dhallinyarada wax gacana kama helin hadday tahay dowladda een, maamulka halkan ka howlgala hadday tahay hay-adaha hadday tahay iyo, iyo gacmaha kale een, voluntariga ah ee wax u bixiya dhallinyartu wax camal ay hayaan ma jiro shaqo abuur ma jiro goobo oo ay isugu yimaadaan waa garoonka keliya isugu yimaadaan waxaa jirta qaxoontiye fara badan oo hadda ku hareeraysan degmada adhcadeeye kuwaasina gacan fiican kama helaan maamulka hay-ada way jirjiraan caawiya laakiin maamulka xagga maamulka gacan kama helaan dhallinyartu waxay u baahnaan lahayd horta dhallinyaradan waa dad heerkii waxbarasho haddana way dhaafeen baan saodhan lahaa waxay u baahan yihiin xirfado shaqa abuur xirfadaha gacanta aynu naqaano baan odhan lahaa haddii sameeyo way fiicnaan lahayd oo way ka qayb qaadan lahaayeen way ka faa'idaysan lahaayeen
kaasina waxa uu ahaa cabdikariin olol oo dhallinyarada ali caddeeye ka waraysanayay xilliga dadkii abaaraha ka soo barakacay iyo waxyeelada xoolo la'aanta ee dhallinyaradaas magaalooyinka soo galay ay u geysteen haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan xubintii heesaha
soo gaaray xilligii aannu idiin soo gudbin jirnay xubintii ciyaaraha waxaa la diyaaray jamaal axmed cismaan
kulanti wanaagsan dhegaystayaal haddii aynu ku horrayno waxaa la dheelay kulamo ka tirsan champions liaga habeenkii xalay ahaa kuwaasoo xiiso badan lahaa naadiga banfiga gruupka ee waxa ay martigelisay naadiga manchester united waxaana united ay wadataa guulihii ay gaaraysay dhowaanahanba iyadoo gooli waxba kaga adkaatay naadiga banfica daqiiqadii lixdan iyo afaraad ayuu ciyaaryahan marcus rashford u dhaliyay goolka keligeed la iska dheliyay ciyaartaasi waxaana calaamada guduudka ka qaatay naadiga banfika daqiiqadii sagaashanaad ciryahan lusaw naadiga c s k moscowna waxa ay guuldaro gurigeeda kala kulantay naadiga basal waxaana lagu adkaaday laba gooli waxba gruubkaasi waxaa hogaaminaya oo saddexdii kulan la ciyaaray naadiga manchester united saddexdu badisay sagaal dhibc iska leh f c basal ayaa lix dhibc iska leh waxaa c s k moscow ay leedahay saddex dhibcood banfika wax dhibca iskama lahan naadiga anderlekh ayaa gruubka b ku martigelisay naadiga b s g waxaana ay guuldaro afar gooli waxba kala kulantay naadigaas dhaliyey ciyaaryahanada kalian imbabe oo ku daqiiqadii saddexaad waxaase daqiiqada afartan iyo afaraad goolka labaad u dhaliya naadiga kubadda cagta b s g ciiryahan edinson cavani halka naymar iyo angel demariana ay ku soo khatimeen goolasha daqiiqadii lixdan iyo lixaad iyo siddeetan iyo sideedaad naadiga bayan munich oo tababarahoodii jab hankins dib u soo ceshatay dhowaanna ceerisay tababarihii kooxdaasi carlo angelotti ayaa waxa ay martigelisay naadiga celtic waxaana kaga adkaatay saddex gool iyo waxba ciiraanada thomas moller joshua kimich iyo mats homlis ayaa saddexda gool u dhaliyeen naadiga bayan munich gruubkaasi waxaa hogaaminaya naadiga kubadda cagta b s g oo saddexdii kulan oo ciyaartay sagaal dhibco iskale bayan munich ayaa lix dhibco iskale celticna waxay leedahay saddex dhibcood anderlekh weli ma guulaysanin bareejona ma gelin wax dhibca iskama lahan gruubkaasi naadiga kharaabakh f k waxa ay la ciyaartay naadiga atletico madrid ebri ebre ayana ku dhamaystan ciyaartaasi chelsea iyo roma ayaase ahayd kulan xiiso badan oo la wada sugayey naadiga chelsea ayaa dardar ku soo gashay qaybihii hore ciyaarta waxaana ciyaaryahanadooda david louis iyo eden hazard u dhaliyeen daqiiqadii koo iyo tobanaad iyo soddon iyo toddobaad laba gool oo deg deg ah ayaa shee chelsea oo markaasi isla haysiisay inay guul gaarayso ayaa waxaa rajada kusoo celiyeen naadiga roma ciyaaryahanada alexander kalarov iyo eden zeko oo laba gool u dhaliyey naadiga kubadda cagta rom ciyaartana ka dhigay laba iyo labo daqiiqadii afartanaad iyo daqiiqadii lixdan iyo afaraad weli intaasi looguma sii ekeenay naadiga chelsea gool saddexaad ayaa laga dheliyey oo mar kale ciyaaryahankii hore naadiga kubadda cagta manchester city eden zeko uu ka dheliyay naadiga chelsea hayeeshee waxaa naadiga chelsea guuldarada ka badbaadiyey oo goolkii labaadna kulankaasi ka dheliyay ciyaaryahan aiden zeko daqiiqadii shan iyo toddobaatanaad ciyaartaasna waxay ku dhammaatay bareejo saddex iyo saddex ah gruubkaasi naadiga chelsea ayaa hogaaminaysa oo iska leh toddoba dhibcood rom shan dhibcay iska leedahay atletico madrid ayaa xaaladda ku xun oo saddex kulan oo ciyaartay midna laga adkaaday labana ay bareejo gashay waxay iska leedahay laba dhibcood haddii sidan ay kusii socotana waxaa laga yaabaa inay gruubka ka harto oo aysan u soo bixin wareegyada kale gruubka d naadiga barcelona ayaa saddex gool iyo gool kaga adkaatay naadiga olombiakos waxaana saddexdaasi gool mid ka mid a uu iska dheliyey ciyaartooyda naadiga olombiakos ahaana goolka lagu furay ciyaarta hayeeshee waxaa calaamada guduudka ka qaatay daqiiqadii labiyo afartanaad ciyaaryahan jord bikan adiga barcelona ciyaaryahanada leonel messi iyo lucas dini ayaa daqiiqadii koob iyo lixdanaad iyo afar iyo lixdanaadba u dhaliyey labada gool ee kale naadiga kubadda cagta barcelona hayeeshee daqiiqadii sagaashanaad ayaa ciyaaryahan dimitrios nicolow u dhaliyey goolka keliga naadiga olombiakos ee dhilis naadiga yuventusna laba gool iyo gool waxay kaga adkaatay naadiga sporting club de portugal oo markaasi ciyaartaasi kusoo dhamatay laba gool iyo gool ciyaaryahanada marilem bichnich iyo mario banzukich ayaa labada gool u dhaliyey naadiga kubadda cagta yuventus iyadoo alexander sandro uu goolka koowaad iska dheliyay naadiga kubadda cagta yuventus gruubkaasi waxaa hogaaminaya naadiga barcelona oo saddexdii kulan oo ciyaartay iskale sagaal dhibcood yuventus waxay leedahay lix dhibcood sporting glob di portugalna waxay leedahay saddex dhibcood maanta kulamo ka tirsan koobka yuruba league ayaa la dheli doonaa naadiga f c astan waxay la dheli doontaa makavi tel aviv vilreal waxay la dheli doontaa naadiga bruj waxaa dinamo kiev ay la ciyaari doontaa young boys naadiga ac milan iyo a e k athens ayaa dheli doonaa sidoo kale kulamada kale ee indhaha lagu hayo waxaa ka mid ah everton iyo olympic leon arsenal waxay la dheli doontaa naadiga crivane sevas lazio iyo nice ayaa sidoo kale ah kulan kale oo xiiso badan la wada sugayo dhegeystayaal wixii ku soo korana kulamadan iyo wararka kale ciyaarahaba waxaad kaga bogan doontaan xubinta ciyaaraha iyo bogga yo somali dot com xubinta ciyaarahana waa naga intaa
aad iyo aad ayuu umahadsan yahay jamaal axmed cusmaan noo soo diyaariyey nalana socodsiinayo xubintii ciyaaraha halka aad kala socoteen waa barnaamijka dhallinyarada maanta ee v o a haatanna farxyo kabayare iyo hees macaan
sida ayrageel ilmaheedi lumay yanku olole uurkiyo qalbigu u ilmaynaya sida sida sida ayragel ilmeheedi lumay yanku olole urkiyo qalbigu u ilmaynayaan waxay ahay awla tacayn kiya allah igu simee waxay ahay owlaadu jacayn kiya allah igu simee waxay ahay owlaadu jacayn kiya allah igu simee waxay ahay owlaadu jacayn kiya allah igu simee sida sida sida sida ula dhabo oogiya ku yaal ina xareero ubaxuu ka baxay ayadii tahee sida sida sida sida ula dhabo oogiya ku yaal ina xareero ubaxuu ka baxay hayadii tahe waxay ahay owlaadu jacayn kiya allah igu simee waxay ahay owlaadu jacayn kiya allah igu simee waxay ahay owlaad jacayn kiya alla igu simee waxay ahay owlaad jacayn kiya alla igu simee
codkaasi macaan ee farxiyo kabayare iyo heesteedii owlaad jacayl ayaannu ku soo gebagabaynaynaa idaacadda iyadii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waa idinla socodsiinayeen jaamac buule jaamac iyo anigoo ah jacfar kuuka intaynu idaacadda soo aadan ku kulmayno waxaannu idinkaga tegaynaa nabadgelyo sida laba ilmo isku aababan qurfayoobiyo iimaan kalgacal isku agabsanaa sida sida sida sida laba ilmo isku aababan urfayoobiyo iimaan kalgacal isku agabsanaa